الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسقي كوبي لباتناد كتابك سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق فاصل هذا فاصل وي ومن macaasi اbadni jirka macaasidiisa waxaa ka mid ah jirka xubno ka mida lasoo sheegay labadii indhood labadii lugood waxa weeyaan labadii dhegood labadii gacnood calooshii farjigii waxyaalahaasa lasoo tiltilmaamo carabkii si guud hadda macaasida badanka jirku uusan kala harayn dembi jirku dee la wada yimid aan xubin gaara ahayn macaasidaasay ka mid ahaatay cuquuqu lwaalidayni labada waalid ku caaq noqoshadooda qofkii o dhan baa caasi ah oo caaq ah caaq waa carabi waay jirkao dhan baa la yimid labadii waalid ama midkood haddii labada waalid midkood hadduu doono waalid saraba ha noqdo oo awowo shishe ama ayeeye fog hadduu doono kii ka sokeeya haba jooga kii shishe hadduu caaq ku noqdo waa saas wey caqi baa laga keena min alcaqi waa qadci waa caaq waa wogoy waa qofka daacada waalidkii ka baxay ibnu salaax wuxuu yihi fataawadeysa markii fii fataawihi alcuquuq اlmuxaram caaqnimadan la xarimay waa ficil kasta oo waalidku ku dhibaatoonayo waaya iyo wixii la mid a dhibaatood aan sahlanayn wa huwa cuquuqu maa weeye yata-adayaani ay ku dhibaatoonayaan labada waalid bihi magaba waxay ku dhib mudanayaan weeyaan ama midkood baa ku dhib mudanaya xataa shay xaaraana hadduusan ahayn lakiin waalidkii ku dhib mudanayo wuu noqonaya cid kale hadduu waxaan ku samayn lahaa laga yaabaa inaysan waxba ahaateen laakiin waalidka hadday tahay arrintaana ka imaanaysa waxaa dembiga cisyaanka ka mida macaasida badanka jirkao dhan walfiraaru cararid min azaxfi laga cararo waa dabajeedin dagaalka gaalada laga cararo dee jirkii o dhan baa cararay soo maha dagaalkiibaa min azaxfi guurguuradka muslimiinta si qayeena gaalada la rabay inay ku siqaan bu ka cararay gaaladuna labanlaabkeen kama badna gaaladu labanlaabkeen kama badna kun haddaan nahay iyagu laba kun kama badna ayib markuu meeshaan ka daba jeediyana ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ma aha hadduu kaarto siyaasadeed iyo dagaal uga baxay ama jamiico kaleu xooga siinaya ku biiraya xaggay ka daciifta ee gal xagga ka soo kici ay tahay waa caadi wuu ka baxi karaa xagga waa ku biiri karaa waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa ficatin qofkii saas noqda faqad baaa biqadabin min allahi wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir suurat lanfaal ayadda lixi tobnaad waxaa kaloo ka mid ah waqadiicatu raximi qaraabada goynteeda qaraabadiiba goy taasna waa la mid cudurdaar sharciga la-aante waa qofka qaraabada wuxuu u dunmado buu ka jira wataqu llahi aladii tasaa'aluuna bihi walarxaaman iska jira goynta qaraabada in allaha kaana calaykum raqiiban weeyaan jannada ma gala baa lihi qaadicu raximin qofka qaraabogoys tirmidi abu daawuud iyo imaam axmed baa wariyey wa idaau ljaari deriska dhibidiisaa ka mida macaasida badanka deriskoo la dhibo deris yaa ah ilaa arbaciina daaran hoos fiiri lamber lix ilaa afartan daarood min kulli jaanibin dhinac kasta halkan afartan daarood gadaal midig bidix magaaladiiba soo dhammaantay intii saa loo tiriyo waxa weeye wax yar maaha dadkii o dhan baa deris waay imaamu rimli baa saa faa'iideeyey walow kaafiran gaalba ha ahaado haddee deriskaas gaalkaasoo lahu ammaanun ammaan u ahaaday ammaan buu dalka ku joogaa magangelyo ku jooga ammaan buu ku jooga musta'man iyo mucaahid iyo wey xarbi ma aha mid muslimka la dagaalaya mid halkan ka jaajuusaya mid halkan ka dhibaataynaya ma aha balaayadu hadda waxay u badan yihiin balaayo gudaha dabka ka shidaya oo wax ka dhibaataynaya waay lahu ammaanu ammaan u ahaaday iidaaanna uu dhibo deriskoo la dhibo iidaaan dhibid daahiran iska muuqdo dhibid muuqato waaye watakdiibu baa xaaraana jirka oo dhan dembi oo la yimid wey dharoobid bisawaadi madow la ismariyo waa la soo galay masaa-il waayahan dhabu taagan madoobeysamayaa la yihahdaa asawaad madowgii in la isku dharoobo baa dembigii ka mid ah wahuwa xaraamu lirajul walmara nin iyo haweeneyba waa ka xaaraam cala alqowli اlmukhtaari qowlka la doortay fii madhabi shaaficiy lambar kow soo ma jeed bacdu shaaficiya waxay yihaahdeen haweeneyda madow waa marsan kadha haddii ninkeedu u fasaxo maadaama isaga iskugu qurxinayso isna uu ogolaaday qofka jihaad ku jiro oo odaygaao timuhu cad yihiinna hadduu madow marsado waa loo ogolyahay si gaaladu u moodaan nin dhallinyara aysan ugu soo degdegin isan isdhihin kan israaciye laakiin iska marso oo qof kastaa wax maaragta dhallinyaro halagu moodo oo cid kale maaragta kuwa khadeec ama ku khayaan lama ogola cimriga ilaahay qofka siiyey buuba ka been sheegaya oo ilaahay ku manaystay waay ama cid kale hadduu ku dagayana ka daran si kale rabo inuu loo arko watashabuhi rijaali baa xaaraan watashabuhu rijaali ragga isku shabihidooda binisaa-i dumarka isku shabahaan iyo wacagsu sidaa dabagediskeed dumarka isku shabaha ragga lama ogola labada qolo rag iyo dumar midkood wixii gaar ku ahaa oo dhar ah ama hadal ah ama dhaqdhaqaaq ah nooca kale ma qaadan karaan sinfiga kale waa ka xaaraan qaab baa rag u hadlaan qaab bay u socdaan dhar baa loo yaqaan dumarku ma samayn karaan intaasoo kale dumarka lagu yaqaana raggu ma qaadan karaan ma samayn karaan wa isbaalu fawbi marada raaricinteeda iyo jiidideeda baa xaaraana lilkhuyalaa'i faasheertan maradii baa la dheeraynayaa lilkhuyalaa'i maradu waa maxay noocay doontaa noqoto hoosguntida hoose kumka haddii hadda maaragtay meeshaan khamiisyada iyo shaatiyaasha gacantu soo gaadho wax iska dheero saan usoo dhaafaya uu yahay waa la mid walcadba dabagada cimaamada marka madaxa lagu duubto dabada yaroo loo sameeyo haddii bahal iska dheer tahay sidoo kale isbaal lama rabo walxinaau baa ka mid ah marka lilkhuyalaa waa maxay waa kibir labada canqobuu ka hoosmariyay maradii labada canqob wuxuu ka hooseeya waa xaaraan hadduu kibir uga jeedo haddii kalena waa karaahiyo waxaaba fiican dhudhunka dhexdiisa inay u joogto walxinaau baa ka mid ah cilaamays filyadeyni labada gacnood iyo warijlayni labada lugood lirajuli nin u ahaatay bilaa xaajatin dan la-aan nin baa xini soo qabsado labadii gacnood iyo labadii lugood buu marsada waa ku dharoobay dumar buu isku ekeysiye soo maa dumarkaa loo rabi haweeneyda la qabo ama addoonta gomadaheeda iyo gacmaheeda inay ku dharoobto iyada waa loo ogolaa ku camimto nin baa wixii sameeyey xaaraan buu ku dhacay baahi keentana ma jidho ilaa dad baa dhahaa xiniga haddaa halkaa marsatay iyo daawuu leeyahay qabo wuu leeyahay kadaa buu leeyahay soo arrimo daawo maaha wixiisu waqadcu lfardi baa ka mida dembiyaasha faral oo la gooyo bikayri cudurin cududaar la-aan faral buu qofku ku jiraa waana jara salaad buu ku jiray waa ka iskaga tegey soon buu ku jiray waa iskaga tegey wax burinayo la yimid isagoo aan taam yeelin bikayri cudur cudurdaar hadduu jira ka war qof halaag ku dhacay buu rabaa inuu badbaadiyo ama cudurdaar buu leeyahay soonkii buu wadi waayey mashaqo daran baa soo food saadhay waa soonka faralka ah ama sunnaha caadi baa qofkuu goyn karaa waxaan xaj iyo cumro ahayn xaj iyo cumro xataa sunnahooda lama jari karo laakiin sunnayaasha kale qofku soon sunnaha soo u soomanaa waa iskaga tegi karaa inuu dhammaystaasi u fiican waxaa kaloo ka mid ah dembiyaasha waqadcu nafli lxaji xajka sunnihiisa goyntiisa walcumratu cumrada sunnaheeda goynteeda sunna xaj sunaa iyo cumro sunnaabu waday wax jara waa xaaraan saasuu qofku u xirtaba xajka iyo sun iyo iyo cumrada iyagoo xataa sunno ahaa inuu taam yeelaa ku waajib noqonaysa wa atimu lxaja walcumrata lilah ilaahay baa yihi subxana wa tacala ومxاakaaة الmؤmiن qofka muؤminka shabihidiis iyo kaxikaayoodkiis qof mumina in laga muxaakaatulmumin mumin in laga xikaayoodo la shabaho istihzaan ku jeesjees bihi isaga waaye qof mu'minow istihzaan jeesjees darteed soo u hadloo kale u hadhadlayaa hadduu hadalka si ka dhigdhigo hebel baa sidii saas dhihi jira intuu isku ekeysiiyo codkiisa ama ficilkiisa isku ekeysiiyo ha waa khatara maogta ha mid baa sanqada ka hadla mid baa faruuran mid baa cod waaweyn mid baa si kale ah kiibuu iska dhigayaa hebel baa wuxuu yihi saa iyo saa intuu codkiisii oo kale isku shabahay waa sameeyaan dadku maogta lama rabo waa jeesjees hadduu ku jeesjees ayaa looga jeeda iyo fudadays qofkaa muminkaa watajasusu baa iyana xaaraana jaajuusid in la dabagal lagu sameeyo dadka cawrooyinkooda dabagal calaa cawraati naasi waa batan dadka cawrooyinkooda walwashmu baa ka mida dembiyada washmu waa maxay turturqid waxaa la soo qaadanayaa irbad maqaarka qofka saas loogu tallaalayaa markii dhiig yar saa uga soo boodo baa wax la marinayaa maxaa dhacaysa meeshaan meel laga tallaaloo kale u ekaanaysaa jaan yaroo madow ama jaan yaroo cagaaran si unbay u ekaanaysaa bar gaashi ah waa xaaraan inuu sameeyo iyo inuu isaga lagu sameeyo labadaba lama ogola wahajrulmuslimi baa xaaraana qof muslima ka hijroodkiisa fowqa halaain saddex beri wax ka badan ligayri cudurin sharciyin cudurdaar sharciya la-aanti cudurdaar sharciya lama hayo qof muslima buu yiri waxa weeye waa kala go-nay islama hadalno isma salaanno waxba nagama dhexeeyaan waa saddex beri wax ka badan aan isku dabajeedin kana agga ka imaanaya markuu kasoo arbao kan agga u jeensanaya cudurdaar waxaa jira mar qofka looga haajiri karo waa faasi salaadu ka taga khamradu cabaa waxaasuu sameeya waa laga haajiri karaa ilaa ka toobad keeno hadhow markuu soo fiicnaadana waaya waa caadi dadku waa wada hadlaya cudurdaar sharciya marka qofkaan ma haysto wamujaalasat lmubtadici mid mubtadicah la fariisigiis iyo walfaasiqi mid faasiqa la fariisigiis lil inaasi wehel weheshiin wehelu noqosho lama ogola bidcu aaminsan ictiqaadiye ah ama waa faasiqi mubtadic maaha bidci maahe fisqiga kaloo sameeya khamradu cabaa ama waajibaadku ka tagaa in jalse lala camiro meel lala fariisto ya lilinaas waay wehel baaba meeshaa loo camiraya taasna waa la diiday ayib walubsu dahabi dahab xirashadiis iyo walfidati fida xirashadeed iyo walxariiri xariir xirashadeed baa xaaraana dahab xariir iyo fido rag inay xirtaan waaye horta dahab iyo xariir rag ma xihan karo iyadoo aan daruura jirin ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanta bidix wuxuu ku qabta xariir gacanta midigna dahab labadaas ragga ummadayda waa laga xarimay buu yidhi dumarkana waa loo baneeyey saddex masalaa u bannaan ragga inay dahab qaataan bes qof baa ilig ka dhacay iligiiba ilig baa loo gelinaya ilig dahabah waa loo gelin karaa far baa go-day xubin waaye hal xubin fartoo dhan ma hal xubin intaasuu dahab waa loo gelin karaa sankaa go-ay san dahaba waa loo gelin karaa fidadu waa iyana looma ogola wixii aan fargashi ahayn fargashiga waa la ogolaan doonaa xariirtiina daruuro hadday dhacdo qofkan dagaal baa ku soo kariyey isagoo aan dharka kale gashan karin horey buu mara xariira ula booda ama dafci jarabin cadho iyo qumalin injir iyo waxig waxakatin xajiin iyo waxaasaa qofka haya ama cawradii wax kaloo ku asarto male xariir mooyaane dharka xariirta hadduu xirto qofka waxaas o dhan waa ka baayaan cadhadan iyo xajiintan iyo waxaas waa ka baa cududaar buu leeyahay xariirta afar masala ayana la xidhan karaa kacbada waa la saaraa maradan madow kacbada ku dadan maarta cajaa'ibka waaye kitaabka musxafkaana sidadiisa waa laga dhigi karaa waaya tusbaxa xarigga uu ku taxan yahay waa noqon kadhaa kirliyaasha iyo daboolka yaroo la saarayo koobta iyo waxaas kale wa qadaauljaaloon jaaloonka waa shirgaan waxaasna yana waa la saari karaa aw amase maa baa yana xaaraan ah xariir aw maa aar maa agaruhu waxay badankiisu wasnan min jihati wasan minhu xariir ka samaysan yahay wixii xariir iyo dun kale weeye xariirtaa badan lama ogola intoo dhan waxaa loo diidan yahay lirajuli ninka albaaliqi baaliq ah ilaa khaatamalfidati fidada fargashigeeda mooyaane taa waa la ogolyahay maradan xariir iyo wax kale ka samaysanta xariirtu haddii ya dhahay waa la xidhan karaa marada aysan waaye wasanka ninku wuxuu kaloo fargashi ka dhigan karaa fargashi hidaa haddaan wasankeedu aada u badnayn xagee la gashadaa fargashiga faryeerada midig ama faryeerada bidix ama binsarta faryarada farta ku xigta waan yakuuna fasuhu daakhila alkaf meeshan dadku quruxda u aho halkan soo madha maaragta waxaa fiicanba inay hoos lasoo marso dadka culimada hore iyo xaggan meesha quruxda badnayd ba xaggan calaasha lasoo maranaya saacadaha xataa dasaan u xirtaa jira saan markaa saacadda dhahdiisha xaggu saasuu xaggu ka fiirinaya waa xaggan iyo waxyaada iska rogayaaba waayo dadka hore moogta cilmiga meelay kasoo maqmaqleen waan masaladii hadda meelba ku ogeyn baa sidaas kaga qaba saacadahooday nidaamkooday dadkii hore ah waaye ayib waalkhalwatu in lala cidloobo biljnabiyati haweeney ajnabiyada yana waa xaaran maxram lama joogo weliba maxram la xurmeynaya alraba oo indha qaba qof indhala waxba uma jeedo lama ogolo waxba u tarmayo maxram la qadarinayo weeye maxram isagoo la jooga gabadhii lasoo weerarayo waxba ma noqonayso haweenkil haweeney kale haddii islaan laba dumar yihiin ka war waa waa caadi markaas waaye wuxuu yidhi wa safaru lmar'ati haweeneyda safarkeeda baa xaaraan ah waa xaaraan bikayri naxwi maxramin maxram iyo wixii lamida la-aanti haweeney baa iska safadhay maxramna lama socdo waaye ninkeediina lama socdo axaadiis baa soo aroodho qaar axaadiidaas nahyi diiday saddex maalmood inay meel jidha aado lama ogola iyadoo aan maxram la socon qaarna waxaa la yidhi laba meelood laba maalmood meel loo socdo qaarna waxaa la yidhi maalin meel loo socdo qaarna waxaa la yidhi hal beriid beriidku waa maxay maalin barkeed inta loo socdo wey calaa kulli ujeedku waa maxay safar baan haweeneydii loo ogolayn maxram iyo zawjna lama socdaan haddaysan la socon iyadana daruura hadday ku timaado safarku khasab ku noqdo waa loo saamaxaya hadduu daruuro noqdo waxay ka cararaysaa dhul gaalo daarulislaam bay u guudhe ama safarka hadda u socotaa waa xaj iyo cumro oo faral ah mid ku celcelisa maaha waayahay dumarkii qaaday waxbay iska raacaysaa ama waaba aamin ama cilmi daruuriya oo lagama maarmaan u ah bay soo baranaysaa haweeneydu haddaysan magaaladeeda ka helin cid baraysa arrimahaas marka waa u safri ka dhaha laakiin qof keligiis ka socdo oo dumaraho adduunkaas waxbarasho aan khasabna ku ahayn u aadaya ama jaamacadaad ha noqotaan wax kale oo waxbarasho khasabna aan ku ahayn qof dumar keligiis iska lalmanaya iska soconaya ama iska safraya weeye midda laga degayo waistikdaamu lxuri qof xora in la in la adeegsadaa xaaraana kurhan khasab qof xoro addoon ka dhigta ama shaqo ku khasbo qof xora khasab halkaa intaa i qabo intaa ka shaqe saa dheh waa qof xora ama suuqa madow dadka ay ka gataan qof xora wuu iska adeegsanaya walistikfaafu baa xaaraana fududaysi bilculamaai culamada la fududayso iyo wa bilimaami alcaadili iyo imaamka caadilka ah imaamka caadilka ah ilaahuna si baa la fududaysa lama ogola waay ama culimadii baa la fududaysa wa bishaa'ibi اlmuslimi iyana waa lamid ashaa'ib اlmuslim waa maxa ciroolaha muslimka ah qof muslima ciro leh iyo mid cilmi leh iyo imaam caadila lama fududayso wamucaadaat lweliyi weli ilaahay awliyadiisa ka mid in lala colaytamo iyaduna waa xaaraan walicaanatu baa xaaraan ah kaalmayn cala almacsiyati macsiyaya dembi macsi macaasida ka mid ah bucid gacan ku siiye ficil iyo qowl marka waxaa ugu kaalmeynaysa hadday kabiiro tahay macsiyadan uu qofku samaynay hadday kabiiro tahay u kaalmeynto kan u kaalmeeyana waa kabiiro kale hadday sakiiro tahana waa sakiira noqonaysa waxaa kaloo dembiyada ka mid waa kitaab laga yaabay kitaabkan wa tarwiiju zaa'ifi shay zaa'if ah zaa'if waa maxay shay liita oo been abuur ah waaye waxaa weeye musayaf wax la iska koobiyeeyo been abuura buu suuq gelinaya tarwiij ayuu suuq gelinaya lacag liidata ama dhacday ama geynbaara qashina waxa uu sharxu yihi wayadkhulu fii dalika taswiiru nuquudi alwaraqiya lacagaha warqadda ah in lasoo been abuuro lacag baa lasoo daabacay ma maqasha makiinad baa qof iskala imaanaya waxna kon adduuno lacag iskaga daawacaya noocay doonta ha noqoto soomaaliya dollar iyo waxay doonto waa been abuuraya tii saxdahayd buu soo okeysiinaya saas ugu soo yaacinaya dadka waxbuu ku gadanaya lama ogola waay bal ujeeda kitaab kuu sheegaya waisticmaalu awaani dahabi walfidati fidada iyo dahabka weelasheeda isticmaalidooda baa xaaraana iyo watikaaduhaa ka yeelashadeeda kayd laga dhigto intaana weelo dahba guriga ii taal qaadooyin iyo fargeetooyin iyo koobab iyo wax la dhalaalayo da iska keensanayaan baa jira dhaqaala haysta say iskaga kibirayaan waaya waa la iska kaydsaday lamaba isticmaalo an an yadacha calaa raf halkaan u fadhidaa fadhigo saa iska araya isoo aan isticmaalayn waaga dambe isoo isticmaalay ba arkaya rag iyo dumar lama ogolo midna taas daruura hadday timaado weel dahab ama fidlaa la isticmaali kara waa daruuro weel uu afka biyo ku cabo waayo ama afka wax ku saaro iyagu iskaga guranaya marka daruuraa timid waxaa ka mid a macaasida watarkul fardi faral laga tuko farayaal ka mid a salaad ama soon ama wax kale ow ficluhu faralka felidiisa maca tarki rugnin rugninka tegiddiisa oo lahu faralka u ahaaday salaaddii waa tukanaya laakiin dumaaniinadii iyo arkaantii wax ka miduu ka tegaya aw shardin shardi ka tegiddiisa aw maca ficilin ama maca ficilin mubdilin mid buriya felidiis lahu faralka burinaya intuu ku dhex jiro buu wax buriyo la imaanaya kusoo dhex daraya soonka burinaya ama salaada ama xajka ama wixii wuu samaynaya salaadiyo soon iyo xaji wuxuu ka tegayaa fa- rugni ama shardi maca ficli mubdilin lahu wa tarku ljumucati jumcada ka tegiddeeda ka mid ah maca wujuubihaa waajibideeda lala qabo caleyhi ku waajibtay waa dadka jumcada ku waajibta waa in iskaga tegi wa in salla duhra duhr haba tukada hadduu doono hadduu doono duhr ha tukado soo faralkiiba ka tegay wa tarku naxwi akli wa tarku naxwi ahli qaryatin magaalo dadkeed iyo wixii la mida ka tegiddood weeye aljamaacata jamaaca inay isku jamaacadaan ka tagaan filmaktuubaati salaadaha la faral yeelay magaalaha meel la degan yaha dadku jamaacada kuma tukadaan salaadihii shanta ahaa markaas kaga tagaan shuruuddiina waa laga hela wa in salla duhra ma muxuu yidhi waa jamaacadaas ka tegay filmaktuubaati wa taakhiiru lfardi faral gadaalmarintiis baa ka mid ah xagee ka gadaal mariyey can waqti waqtigiisa bikayri cudur cudur daar la-aan buu faral waqtigiisa ka gadaal mariyey hadii cudur daar jiro dhib ma lahate hurdaa la tagtay sino ma xadgudbin halmaan baa la tegey gabodfal ma samayn safar iyo xanuun iyo waxbaa dhacay wa ramyu saydi ugaar in la gana xaaraan ah bilmufaqali almudafifi bilmuhaqali mid la cusleeyey almudafifi dedejinayo nafta hadiiba ugaarta ka saaraya in lagu gano lagu dilo war maxay tahay midaani shay bagaani culayskiisa ugaarta ku dilaya sallax weyn dhagax weyn buu soo qaada dushow ka saara culayska saas loo dul saaray fuusada waxa la eg dee iskama dejin karee baa lagu ganay ugaarti waana almudafif hadiiba naftu ka saaraya naftu ka saaraya lama rabo sharaxan wuxuu yidhi waa calaa haadaa kaa haddaan fiirino famaa yuqtalu birasaasi rasaasta hadda waxaa lala dhaco rasaas waay alladii xurifa isticmaaluhu lisaydi meytat meytatu waa rasaasan lafteeda waa khatar buu leeyahy in nolol lagu gaaro mooyaane ugaartii oo la gowraco dadkan hadda rasaasta ugama dhigaan gowrace marka ugu dhacdo ugaarta way ka daba tagaan waa gowracan waاtikhaadu اlxayawaani xayawaan in laga samaysaa xaaraana garadan maxay tahy shabaxtan kabdhig neef xayawaan noolba halkaa la taagaya haye kaasaa lagu shabaxtamaya xabaasaa loola dhacaya gamuun maya ama waranba ama dhagaxba ama rasaasba waxay doonta ha noqoto noolaa lagu shabaxtamaya xaaraan xaaraan weeye kamaa yafcalu dalika bacdu shabaabi dhallinyarada qaar say sameeyaan lilahwi ay cayaar aw litacalumi rimaaya shabaxtanka iyagoo baranaya bay neef wax naflay soo taagayaan ku shabaxtamaya xaaraan muxarama wa cadamu mulaazamati اlmuctadati haweeneyda ciddada tirsanaysa haweeneyda ciddada tirsanaysa laazimideeda la-aanteeda joogid la-aanteeda iska dheh soomaaliga soo kob joogid la-aanteeda lilmaskani gurigii ay joogi weydo biqayri cudur cudaar la-aan hadday ciddo tirsanayso gurigii waa inay ciddada ku tirsato markaa gurigii bay joogi weyda waa iskaga tagtay ciddana waa ku jirdhaa cududaarna ma leh waa haweeney laga dhinta afar bilood iyo toban beri la rabay guriga inay joogto waaya ama keligeed ma ahee waa haweeney cuddo tirsanaysa guriga ma ee lagu kala tegey waa inay ciddada ku tirsato xataa ninku ka baxa dou dhaho mayay dhahaysa xaq ilaahay baa meesha ku jira hayr cudur cudur daar la-aan haddii cudur daar lahayo dee guri way ka bixi kardhaa suuqay wax ka soo gadanaysa nafteeday u baqday guriga in loogu soo dhaco xoolaheeday u baqday inuu ku dumay ka baqday in biyo ku qaadaan bay ka baqday waa fasaqatan mujaawiriin faasiqiin kuwa deris la oo faasiqiina bay ka baqday dariskii baa dhibay waxaasoo dhan hadday dhacaan way ka tegi kardhaa wa cadamulixdaadi baa xaaraan ah isba asay la-aan isbasaasin la-aan cala zawji ninkii asay soo ma taqaanid asaydii bay iska daysa zawjkii qabay afartii bilood iyo tobankii beri waata quruxdii inay iska daysaa la rabi tii bay iska daysa haysan iska dayn wa tanjiisu lmasjidi masaajidka najaasayntiisaa ka mid a dembiyada sidaa darteed waa iyada xaaidadu ma dhex mari karha masaajidka iyo qofkii xadis daa'ima qabo ama dhabar furan ama salasulbowl kaadadu soconayso markii laga baqayo masaajidka in wax gaaraan hadday doonto najaasadu kabbay ku taalla ama maro hala soo gelin masaajidka wa taqdiiruhu baa xaaraana masaajidka qurmintiisa wasakayntiisa walow bidaahirin shay daahira allah ka dhiga wixii aan fiicnayn xataa shay daahira masaajidka laguma laguma qurmin karo laguma wasakayn karo maxaa ka mid a shay daahira ka busaaqin wa mukhaadin xaaka iyo caliye iyo derbiyada saa ugu tufaya iyo masaajidka waa daahir laakiin xaaraan masaajidka caliyada ku tufaya derbiyadiisa iyo dirmihiisa iyo xaakadiisa iyo wixiisa najaasa maaha hadday ku taabato laakiin xaaraan buu ku dhaca masaajidka waxaa la mid ah meel kastoo sharci weyneeyo watahaawunu baa ka mid a fududaysi degdegid la-aan la fududaysay bilxaji aji xajkii bacda alistidaacati awoodid dabadeed ilaa an yamuuta ilaa uu ka dhintay markii dambe xajkii wuu fududaysay sanad kasta xoolaha kuu bateen sanadka dambe sanadka dambe sanadka dambe xaji soo isku lahaa u fududaysanayey buu kaga dhintay waay haddaa isagu awoodaha aada hadduusan awoodinna cid ha u dirsado ma yeelin ilaa uu ka dhintay isagoo aan weli xajin lagana xajin oo hadda qofka hadduu xajkii fududayso ilaa uu ka dhintay isagoo aan weli xajin waxaa lagu xukumayaa inuu fisqi baa lagu xukumayaa goorma sanadihii u suuroobaysay sanadkii u dambeeyey intuu markhaanti galay intuu xukumay intuu gabar weli u noqday wax kastoo cadaalada la rabay sanadka dambe uu sameeyey yaa xakama jiraan baa la dhahay sanadkaa dhan wuxuu markhaanti kacay ama uu xukumay ama uu guuriyey walistidaanatu baa ka mid a dembiyada istidaana waa maxay dayn qaadasho liman qof u ahaatay laa yarju aan rajaynayn wafaaan oofin lidaynihi dayntiisa min jihatin dhinac iyo jiha aan ka rajaynayn daahiratin muuqato dayn buu qaato xaggee ka bixinaya meeshuu ka bixin lahaa ma muuqato waxba ma haysto waay waxaan u daynsanayo jiho iyo sabab daahira lama hayo firaaran fi lxaali fawran fi lxaali iyo wacinda alxuluuli fi lmuajal qof loo dhibgeliyana deynta maaha walam yaclam daa'inuhu waaya walam yaclam daa'inuhuna ma oga kan deynta siiyey bidaalika arrinkaas ma oga qofkan meeluu wax ka bixiyo inuusan heli karin xataa hadduu qofku markuu deynta qaadanaya niyeyso inuusan deyntan bixin waa dembi mar xoolahan hel buu isleeyahy wacadamu indaari lmucsiri qof mucsira korashadiisa la-aanteeda qof mucsir aan waxba haysan korasho la-aantiisa qofku deyn buu kaa qaatay waxna ma haysto waa in la korto fanadiratun ilaa maysara bay ahayd wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa maysara waa la koran waaye looma baahno waay wabadlulmaali xoolaha bixintooda xaaraana fii macsiyatin macsiyo in lagu bixiyo xoolaha lagu dhiibo meel macsiya xoolaha laguma bixin karo iska jir looma iili karo macaasida ilaahay dembi weyn iyo dambi yar waxay doontaa noqoto walistihaanatu ihaanaysi bilmusxafi kitaabka musxafka qur-aanka lama ogolo musxafka kitaabka keliya maaha wax kastoo qur-aan ku qoran yihiin waa iska musxaf wbikulli cilmin cilmi dhammaantiis in la ihaanaysto baa xaaraan cilmigaasoo sharciyan sharci loo nisbeeyey cilmi kastoo sharciya ama qur-aanka kutubta fiqiga kutubta xadiidka kutubta tafsiirka kutubta aalada sida naxwaha iyo kuwa lamidkaa kullu lama yaraysan karo ayb wa tamkiinu shabiyi ilmaha yar makanintiis baa xaaraana kaa yaroo sabigaasoo hayri mumayizi mumayaz mumayaz mid wax garanaya tamyiizla kayrkiisa minhu kitaabkii ilmaha yar aan waxba garanayna kitaabka loo dhiibaya alifka maalinta loo bilaabay agteedii isagoo aan waxba kala garanayn kitaabka qur-aanka loo dhiibo tamki waa khatar waliba siyamaa meelaha qur-aanka lagu barto qofku dhahaya faatixada mare ee kitaab qur-aan wataa ilmo yaroo hadda la keeno waxba kitaab iyo xurmadi garanay sabigii oo hayri lmumayiz minhu min almusxaf minhu min almusxaf weeyaan musxafkii sharciga taasna ilmaha yar waa laga ilaalinaya ilaa ilmuhu tamyiiz iyo nidaam ka yeesho kitaab qur-aana loo dhiibi maayo looma dhiibayo waa in laga qabto kii tamyiizle baa loo dhiibi karaa wax garanayo xifdin karo ilaalin karo xurmayn kara taasaa loo dhiibaya waaya ayb wakada almajnuun ayb marka waa in masaaxiibta la waardiya la ilaaliyo oo la xafido weeyo si aan loo ihaanaysan si aan loo jeexjeexin si aan meel daycan loo dhigin si aan loo liidin kalaamullaahi weeyaan waa in la iska ilaasho waaya wlmumayizu lmuxdiu ligayri naxwi daraasa adugu waa intii la ilaalin karaa la ilaalinaya saaxiibta qur-aanka darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab